subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o aad si toosa ugala socotaan mawjadaha gaaggaaban kuwa efemyada iyo caalamka oo dhan v o a somaly com waa talaado toddobiyo tobanka bisha disembar ee sannadka laba kun iyo afar iyo labaatan saacadda afrikada bari haatan waa lixdii iyo barhkii aroornimo idaacadda saakiya caalamkana waxaa idiin wada anigoo ah maxamed cabdi qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda saakiya caalamkana waxaa ka mida dowladda jabuuti oo u dabaaldegtay shan iyo toddobaatan guuradii ka soo wareegtay markii ay bilowday adeegsiga lacagta farank ee dalkaasi faranka jabuuti maanta haddii loo dabaaldego qiimay leedahay qiimay noogu fadhida annaga haddii aan dowlad nahay haddaan shacbi nahay intaba
waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan toogasho ay dad ku dhinteen oo ka dhacday iskuul ku yaalla gobolka wisconsin ee waqooyiga maraykanka qodobadaas iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka warbixin uu soo saaray ururka shaqaalaha adduunka ee ilo ayaa lagu sheegay in muhaajiriintu ay kaalin weyn ka qaataan dhaqaalaha dunida iyagoo buuxiya boosaska bannaan ee goobaha shaqada ee dalalka dibadda ay tagaan muhaajiriinta ayaa lacagta ay shaqooyinkaasi ka helaan u dira dadkii ay ka yimaadeen sida warbixinta lagu sheegay warbixinta ayaa kusoo beegantay xili madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump uu wacad ku maray inuu masaafurin doono malaayiin muhaajiriin aan sharci haysanin intii lagu guda jiray ololihiisii doorashada ayuu muhaajiriinta ku tuhmay inay kheyraadka dhaqaalaha laga helay ay in badan oo ka mida iyagu qaataan islamarkaasna ay shaqooyinka kala wareegayaan dadka waddanka u dhashay warbixinta ururka ilo ayaa lagu sheegay in muhaajiriintu ay faa'iido dhaqaalo u keenaan dalalka ay u soo haajireen iyo kii ay asal ahaan ka yimaadeen labadaba madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ayaa isniintii shalay sheegay in milatariga maraykanku uusi ahaan sidau hadalka u dhigay qarinayay dayuurado dronsa oo habeennimada waa xilliga habeennimada lagu arkayay samada gobollada bari ee maraykanka aqalka cad ayaa markii dambe arrintaasi wax sahlan ka soo qaaday trump warfidyeennada kula hadlayay gurigiisa weyn ee moralago ee gobolka florida ayaa yidhi milatarigeennu wuu ka warhayaa wax la yaab leh ayaa jira muddo toddobaadyo ah ayaa dadka ku nool gobolka new jersey oo xadla leh magaalada new york iyo dadka ku nool gobollo kale oo waqooyiga iyo koonfurta badweynta atlantiga ku yaalla ay soo warinayeen ilaa shan kun oo dayuuradaha dronska ah tiradaasoo dowladda maraykanku ay sheegtay in si weyn looga badbadiyey dowladda ayaa sheegtay in tiradu ay ka yar tahay boqol dayuuradood baadhis dheeraad ahina ay ku socoto afhayeenka aqal waa amniga qarankaee maraykanka ee aqalka cad john kirby ayaa warfidyeennada ku yidhi baadhistayada xilligani waxay muujinaysaa in dayuuradahani ay yihiin kuwo ganacsi kuwo dad hiwaayad ahaan hawada ugu dira iyo kuwa ciidanka boolisku u leeyahay dayuuradahaasi oo dhammaan si sharciya ku duula dhegeystayaal warkii caalamku waa naga intaa subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington dalka jabuuti waxaa maalintii shalay laga xusay munaasabadda shan iyo toddobaatan guurada ka soo wareegtay wakhtigii la hirgeliyey lacagta faranka ee dalkaasi jabuuti madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa guddoomiyey munaasabaddan iyadoo wafuud kala duwan oo dowladda soomaaliyana ay ka mid tahay ay ka qaybgaleen xuska lacagta faranka jabuuti warbixin faahfaahsan oo arrintaasi ku saabsan waxaa noo haya wariyaha v o eda ramadaan muuse madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa tilmaamay in faranka jabuuti uu yahay tiirka ugu weyn ee ugu adag faranka jabuuti maanta haddii loo dabaaldego qiimay leedahay qiimay noogu fadhida annaga haddii aan dowlad nahay haddaan shacbi nahay intaba waxaa dadka lagu hagaa ama loogu taliyaa ama mustaqbalkooga lagu sahamin karaa sida ay dhaqaalahoogu yahay ay lacagtoodu tahay iyaa mustaqbalka hana lagu saadaalin karaa maxaa yeele waxaa loo baahan yahay in aad howlgalka aada galayso ama heshiiska aada la galayso dad kale hadduu waan qaldamay iyo intan buu ahaa iyo anigu intan kuma saxiixinayo waxa iga baxayaan garanayaa odhan maaya oo halkaa waan waxdii annaguna aan saadaashayadu ay noqoto wax ma garanaysaay aan sii ognahay oon ku xisaabtannay oo aan iska bixin karayno waxa aan wadnaayna waxa weeyaan inaan farankeenna aan maanta u dabaaldegayn uu yahay tiirkii ugu weynaa ugu adkaa ee rajaduna ugu fiican tahay haddii aan si fiican u maamulno maantana taariikh weeyaan waxa aan aan qorayno waan hambalyeynaynaa maamulka wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha jabuuti ilyaas buuse dawaale ayaa xusay in lagu faracadkaado ilaalinta iyo kobcinta faranka jabuuti madaxweynuhu waa kii ka soo warramay taariikhdu siday ahayd annaka waxay noo tahay ka reer jabuuti ahaan sharaf bay noo tahay inaan shan iyo toddobaatan sannadood aan maanta aan xaflad u dabaaldegno farankeeniyo intii una halkii dolar boqoiyotoddobaiyotobbaankii berigii ay garteen intii horseedka u ahayd dalka iyo indhergaradkii iyo madaxdii berigaas gaalkiiyoo joogay inay garteen inaan faranka jabuuti aan ku ladhno lacagta maraykanka ee dolaarka halkiina aan ku hayno sharaf weyn bay noo tahay dadaal badan baa la soo galay taa inaan ku adkaana haddaba dad mustaqbalkaan u baahan nahay waatuu madaxweynuhuna nagu boorinayay uu lahaa alla ku adkaado hortayana waa laku soo adkaa annakuna waan ku adagnahay intanaga dambaysana aan ku adkaato gudoomiyaha bangiga dhexe jabuuti axmed cusmaan cali ayaa sheegay qiimaha adag ee faranka jabuuti wax cajiiba intaasoo wakhtiisaan uajisaan u xajisan karnay lacagteennii oo qof kastaba arkaya markii shicibka la weydiiyey say u arkayaan lacagteenni iyo maxay faa'iidada leedahay iyo maxay dhibaato keenaysaa dadkiina isku wada raaceen faa'iidada faranka jabuuti adaygiisa sixir bararka yar iyo faa'iido kale uu keenay ee ku dhismay inay waddankaynu noo dhismo dhaqaale inuu noo dhismo baananku noo soo bataan baanankan ku shaqaynaya lacagtan ay ka faa'idaystaan lacagtan adag ee adduunyadu qirtay inaan haysanno sisteemyada lacagta lagu sameeyo kuwa ugu fiican adduunyada gudoomiyaha bangiga dhexe soomaaliya cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ayaa soo dhoweeyey xasiloonnida faranka jabuuti soomaali ahaan annaga wax badan baan ka baran karaa safarkaa dheer ee uu soo maray faranka jabuuti waxaanan iminka ku jirnaa tabaabulshaheedii inaan lacagtii soomaaliga dib u soo celinno nidaamkan ay jabuuti ku caanamaashay ee karency boardka la yidhaaho isaga laftiisa inaan wax ka baranno oo runtii abuuray in lacagta jabuuti aanay qiimaheedu isbeddelin haba yaraatee muddadaa dheer taas waxay qayb ka tahay xasiloonnida maaliyadda waxaan financial stabilityga la yidhaaho ayay qayb weyn ka tahay in lacagtu xasiloon tahay oo sarifkoodu xasiloon yahay rabadaan muuse jaamac v o a jabuuti
subax wanaagsan markii la dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington magaalada madison ee caasimadda gobolka wisconsin ee dalka maraykanka waxaa shalay ka dhacay toogasho lala beegsaday iskuul magaaladaasi ku yaala toogashada ayaa waxaa ku dhintay dadka qaarkii khadka telefoonka ee magaalada colombus ee gobolka ohio ayaa waxaan kula xidhiiray xasan cumar xasan dheere oo ah guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee gobolka ohio waxaana ugu horreyn weydiiyey dhacdadii shalay inuu balfaafaahiyo
runtii marka ugu horeysa waan ku salaamayaa marka labaad dhacdadanu waa mid ka mid ah wax mar walbaba dhaca oo waddanka maraykanka ka dhaca waxayna ka dhacday magaaladeeda magaceeda marison oo stateka wisconsin halkaas oo saddex qof ku dhimatay oo uu ku jirto actual qofkii isagu wax weerarayey sidoo kaleetana saddex qof oo kalena ay dhaawacantay dadkaa dhintay waxaa ka mid a macallin
kuwa dhaawacmayna waxaa ka mid a macalin kale waana arin mar walba dhaca oo wadanka maraykanka ka dhaca sanad walba waana runtii wax cabsi geliya waalidiinta iskuullada caruurta u dirsata waan gartay marka bal waxaad iiga warantaa waxaa la yidhi tiro aad u badan ayaa sanadkanaan ku jirnay laba kun iyo afar iyo labaatan iyo sanadkii hore laba kun iyo saddex iyo labaatan marka laga hadlayo toogashada iskuullada ka dhacda tiro aad u badan bay ahayd baa la yidhi
iskuullada maraykanka waxaa ka dhacaa marar fara badan ee toogasho ay samaynayaan qaar ka mid a ardada iskuullada dhigata badanaana u badan teenage waxay ka dhacaanna waxay u badan yihiin iskuullada dugsiyada sare waxaana aan adka xustaa tii ugu dambaysay runtii aada u cuslayd oo mar taxis ka dhacday sidoo kale marka loo eego statisticada ama numberka in kan badan saddex boqol iyo siddeetan iyo shan oo toogasho aan loo magacdayn ama loo eeganlaya mass shuring baa waxaa ka dhacday waddanka maraykanka iyadoo la eegahayo gun violencega ama dhibaatada ay dadka hubka haystaa u geysanayaan taas oo macnaheedu uu yahay sanad kasta sanadkii ugu dambeeyey lix boqol iyo sod lix boqol oo qof baa runtii la shuudgareeyey oo la dhihi karo labadii maalmooda kastaba afrijkaba inuu dhacayo shootin ku dhacahayey kii ugu xumaa waddankan ka dhacaan ku xusuusta wax kamid iskuullada kaliya maahan mid ka dhici jiray las vegas two thousand seventeenkii oo lagu dilay konton qof laguna dhaawacay shan boqol oo qof oo maxaa layihahdaa dhammaan dadkaas waxay ahaayeen dad maxaa layihahdaa si nabada wax u daawanayeen marka arrinkan waa arrin aada u tiro badan oo dhib badan geysta waad xusuusan kartaa florida high school waxaad xusuusan kartaa san nukes oo ka dhici jiray maxaa la dhihi jiray connecticut so mass shootingku wax aada u fara badan waddankaa ka dhacaya marka loo eego statistically la sameeyey sanadkan two thousand twenty four waxaa dhacay saddex boqol iyo siddeetan iyo shan actually oo maxaa layihahdaa incident baa dhacay sanadkii ugu badnaa oo shooting waddanka on ka dhacana wuxuu ahaa sanadkii two thousand one kii oo toddoba boqol oo shooting uu dhacay macnaheedu waxa weeyaan laba qof ama ka badanba ama ku dhintay ama ku dhaawacay afar qof dad ka badanba ama ku dhintay ama ku dhaawacmay shootinkaas dhacay ama toogashadaas dhacday waan gartay waxaa jirta xasanow in xakamaynta hubka ay tahay mid ka mid a doodaha ugu adag ee dadka maraykanku ay maaragtay ka yeeshaan noloshooda dhacdooyinka imika waad sheegtay tirada aadka u badan ama ku dhaawacatay ama ku dhimatay hadday tahay iskuullada iyo hadday tahay meelaha kaleba marka siyaasiyiinta maraykanku maxay arrintaasi uga gungaari kari layihin
dadka intiisa badan oo majoritiga maraykanku arrinkan favor bay u yihiin way taageersan yihiin boqolkiiba konton iyo toddoba waddanka maraykanka markii la sameeyey baaris la sameeyey waxay taageersan yihiin in ay xaq u leeyihiin inay haystaan qoryaha waana fikradu u kala duwan yahay oo ama xisbi ha noqoto ama shaqs ha noqotee waa arrin dadka maraykanku u kala duwan yahay in la kontaroolo oo qoryaha la xakameeyo waayo waa wax soo kordhaya waa dhibaato aada u fara badan hubkiina wuxuu gacanta ugu jiraa qof walba oo waxaa la maxaa la boqolkii qof boqolkii guri oo meel degan boqol iyo labaatan qori bay haystaan meelaha hubka la haysto baa wuxuu ka badan yahay meelaha qaarkood dadka meesha degan saddex boqol iyo labaatan milyan oo qori baa la haystaa dadka maraykanka waa haystaan marka arrinkanu ma ahan arrin aada u sahlan waa arrin aada khatar u ah runtii dad badanna ay u arkaan dee in hubka uu yahay sharcigan oo dastuurkooda u ogol dad badanna waxay markii uu dhibaatadan keeno dad fara badan ama waalan ama aan mas-uul ahayn ama xanaaqsan oo gacanta ku dhigahaya dadkiina laynaya aad bay uga hor imaanayaan dad waalidiinta u badan sidoo kaleeto dee hubku waa wax laga ganacsado ma ahan wax iska yaalla oo dad baalo warshadaa soo saara ayagoo ku dhow de hubkooda inay iibsadaan way rabaan laga gato waan gartay adigu waxaad degan tahay gobolka ohio waa gobol siyaasad ahaan dhinaca jamhuuriga raacsan idinka dhacdooyinkii idinku dambeeyey goormay ahaayeen
ohio markii ugu dambeysay waxay ahayd two thousand twelve kii bay ahayd meel magaaladeeda magaalada jordan oo ku taala north east of ohio ama waqooyi bari ohio ayaa high school waxaa ka dhacay toogasho waxaa la toogtay lix arday saddex waa dhimatay saddexna dhaawac xun baa soo gaaray waxay ahayd middii ugu dambeysay oo aan xusuusan karo oo mass shooting wax layahda ama toogasho aan loo loo meeldayin ay ka dhacday wadanka maraykanka ohio aan degannahay
kaasi wuxuu ahaa xasan cumar xasan dheere oo guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee gobolka ohio oo igu warramayey khadka telefoonka ee magaalada colombus
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba dhaqaalaha ayaa ahaa mid ka mid a arrimaha ugu waaweyn ee ay danaynayeen codbixiyaasha doorashadii madaxtinimo ee maraykanka ee sannadkan iyadoo ay sugayaan kusoo laabashada xukunka ee donald trump dad badan oo maraykana ayaa sheegaya inay filayaan in horumarin dhinaca dhaqaalaha ay noqon doonto mid ka mid a mudnaanta koowaad ee uu trump arrintaasi siinayo wariyaha v o da scott sterns ayaa warkan diyaariyey ama warbixintan diyaariyey maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa inoo hayaa ololihii donald trump ee diiradda saarayay dhaqaalaha ayaa sii socday ilaa khudbaddiisii guusha I will not rest until we have delivered the strong, safe, ma nasan doono ilaa aan helno ameerika adag nabad ah oo barwaaqo ah taasi oo ah mid carruurteenna iyo idinkuba aad mudan tihiin With so many voters focusing on the economy, AP vote iyadoo codbixiyaal badan ay diiradda saarayeen dhaqaalaha a b votekas waxa ay ogaatay in tirada codbixiyaasha sheegaya in dhaqaalaha qoyskooda uu hoos u dhacay ay kordheen afar sano ka hor krisinger ayaa sheegaysa in dad badan ay trump u doorteen dhinaca dhaqaalaha awgeed iyadoo farriintaasi adag ee ka timid codbixiyaasha ay sidoo kale si cad u maqleen dhinaca guuldarraystay xakiim jeffries waa hogaamiyaha dimuqraadiyiinta ee golaha wakiilada They want us to focus on the issues that matter and to come together to solve waxa ay rabaan inaan diiradda saarno arrimaha muhiimka ah oo aan isku nimaadno si aan u xallinno mashaakilaadka canshuurbixiyaasha howlkarka ah ee maraykanka laga bilaabo hoos u dhigista kharashaadka maalinlaha ah ee dadka maraykanka ah ee la halgamaya mushaarkooda aan ku filnayn gobolka new mexico judy evanes waxa ay sheegtay inay u dooratay trump sababtoo ah qiimaha maciishadda oo aad u sarreeya Inflation has certainly affected me. My grocery bill has doubled in the last two years.
hubaashi sicir bararka ayaa i saameeyey biilka dukaanku aad buu u labanlaabmay labadii sano ee lasoo dhaafay kan korontada iyo kuwa kalena aad bay u kaceen gobolka north carolinana aaron anderson waxa uu la dhacsan yahay diiwaanka trump ee dhaqaalaha Trump, he's uh he's gonna get it fixed for us. It was running good when he was in here before.
hagaag trump waa uu noo hagaajin doonaa si fiican buu u socday markii hore ee uu xafiiska joogay waxa uuna dhabbahaasi ku soo celin doonaa mar kale codbixiya charles botrig ayaa filaya tallaabo degdeg ah oo u qaado maamulka cusub more. They'll have less regulations. They'll be spending more in their in their particular area.
waxa ay heli doonaan xeerar kooban waxa ay wax badan ku bixin doonaan aagagooda gaarka ah dadku waxa ay heli doonaan lacag badan waxayna lacagtaasi ku bixin doonaan meelaha u muhiimka ah qiimaha gaaska ayaana hoos u dhici doona macaamiisha maraykanka ayaa laga yaabaa inaysan arkin isbeddel deg deg ah ayuu yidhi profesorka dhaqaalaha wax ka dhiga ee michael weber At the end of the day, a president in the short run, in the ugu dambayntii mustaqbalka gaaban madaxweyne iyadoo ka madax bannaan cidda ka talisa aqalka cad waxaa aad u yar siyaasadaha dhaqaalaha ee muddada gaaban laakiin sidoo kale gaar ahaan qiimaha raashinka iyo qiimaha sicir bararka ee aan sida maalinlaha ah u wajahno qorshayaasha dhaqaalaha ee trump ayaa waxaa ka mid ah shidaal qodista oo la kordhiyo canshuurta oo la dhimo iyo canshuuraha wax soo dejinta taasi oo inta badan dhaqaalayahanadu ay aaminsan yihiin inay keeni doonto qiimaha maciishadda oo ku kordha macaamiisha maraykanka ah
warbixintii wariyaha v o da scott sterns waxa ay noo soo koobayey wariyaha v o da maxamed bashiir cabdiraxmaan welina waxaad la socotaan idaacaddii saaka iyo caalamka idinkaga imanaysa magaalada washington haatanna dhinacii ciyaaraha kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubintii ciyaaraha xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamkana waxa ay la falanqeynaya wariyaha v o e da ee gobolka minnesota maxamuud masaacade maxamuud marka hore soo dhowow maxamed aad baad umahadsantahay waxaa jiray ciyaaro xalay dhacay hadday noqoto horyaalka talyaaniga ama hadday noqoto horyaalka dalka ingiriiska bal ciyaarihii ugu muuqday haddaad iiga warantid maxamed aad baad umahadsan tahay habeenka isniinta ah wadanka ingiriiska kulan si gaara eh, loo ciyaaro oo la yidhaahdo monday night football ayaa jira inkastoo mararka qaar aan la ciyaar laakiin inta badan kulankaasi waa kulan eh, falanqayntiisu xataa ay aada u sarrayso marka eh, laga sheekaynayo waxaana habeenkii xalay ahaa kulankaasi uu dhex maray kooxaha bournemouth iyo westham united Eh, labadan kooxood waxa ay ku wada ciyaareen guriga kooxda kubadda cagta ee bournemouth inkastoo kooxda kubadda cagta ee westham united ay iyadu gool la hormartay haddana waxaa daqiiqadii ugu dambeeyey ciyaarta sagaashankii daqiiqo markay ahayd ee kooxda kubadda cagta ee bournemouth u suuro gashay in ay westham bareejayso waxaana ciyaartaasi ku soo gabagabowday hal iyo hal oo labada kooxood min hal dhibic ay kala qaateen sidaasina ayay ku kala tageen laakiin waxa uu ahaa kulan xiisihiisa leh labada kooxood ciyaar aada u wanaagsan oo aada u heersaraysa ay soo bandhigeen waxaana xusid mudan ee sanero inkastoo labada kooxood ee la barbareeyey kooxda kubadda cagta ee westham united haddana labada gool waxaa u dhexaysay oo keli ah saddex daqiiqo oo siddeetan iyo toddobo iyo sagaashan daqiiqo ahayd labada gool ee kala dhalay halkaasi waxaad ka dareemaysaa marka kubaddu inay ahayd kubad aada u adag dhinaca iyo haddii aan jaleeco wadanka talyaanigana iyana kulan xiiso badan ayaa waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta inter iyo lazio waxaana lagu wada ciyaarayay magaalada roma oo kooxda lazio ay ka dhisan tahay labadan kooxood kulanka hortii min soddon iyo kow dhibcood ayay lahaayeen laakiin marka aad eegto awooddaasi isu dhowaanshuhu ka muuqdo marka dhibcaha la fiiriyo haddana kulankii xalay sidaasi uma ekayn oo kooxda kubadda cagta ee lazio inkastoo ay gurigeeda ku dheelaysay haddana waa lagu durduriyey oo sidii la rabo ayaa laga yeelay waxaana laga dheliyey lix gool sida eh, muuqatana waxaad moodaa in murqaha looga kala baxay kooxda kubadda cagta ee lazio arrinta kale oo xiisaha leh waxay tahay lixdaasi gool sandheerow ciyaaryahan laba gool dhaliyey ma aanu jirin lix ciyaartooy oo kala gedisan ayaa goolashaasi dhalisay ninkii kabtanka iyo laacibka u ahaa gooldhalinta ugu sarreeyay ee lortaro martinezna ee reer argentine goolashaasi kama haanuu qayb qaadan oo hal gool isagu ma aanu dhalin waan gartay waa arrin eh, lix gool in eh, laacibna uuna laba dhalinin waayo haddaynu ka hadalno waxaan ognahay in bisha january maxamuudow ay soo socoto oo xilligii eh, kala iibsiga laacibiinta marka bal suuqa haddaad eegto waa ayo eh, laacibiinta ugu cadcad ee la hadalhayo in kooxuhu ay ku tartamaan Eh, aad iyo aad shakada ugu xiisaha badan oo maanta iyo shalay soo dhacday waxay tahay in ciyaaryahanka la yidhaahdo eh, marcus rashford oo u ciyaaray kooxda kubadda cagta ee manchester united ay isdiideen macalinkii dhowaantan kooxdu ay keentay eh, omorim waxaana muuqanaysa inuu haatan macalinku doonayo ciyaaryahankan inuu iska iibiyo marka waxaa leeyahay marcus rashford suuqa ayay soo dhigtay kooxda kubadda cagta ee manchester city ee manchester united ciyaaryahankan toddoba iyo labaatan jirka ah ayayna sheegtay baa laleeyahay manchester in ay doonayso in lacagta xataa uu suuqa ka jooga mid ka yar ay ku iibiso marka xiddigan waa ciyaaryahan eh, kubaddiisu aada u wanaagsan tahay laakiin waxaad moodaa eh, tan iyo sidii eh, xanuunkii covid sagaal iyo toban oo u dhacay waddanka ingiriiska in ciyaaryahankan si gaara loogu shidayey maadaama uu ahaa nin isagu dhinaca bini aadanimada aada eh, ugu talax tegay oo caruurta madowga ee dhibaatoonaya gaajadu haysay inta badan lacagtiisa ee ku qarash garaynayay marka eh, taageerayaasha kooxda kubadda cagta manchester united in dhoweydba xiddigan maanay ku qanacsanan isagana waxaad moodaa in kubaddiisii ay hoos u soo dhacday si kastoo tahaaba dadka qaar waxay rumaysan yihiin inuu yahay nin xirfadiisa kubadeed aada u sarrayso kooxdii laga iibiyana anfici doona maxamed saalax oo kooxda kubadda cagta ee liverpool ee la jooga ayaa dad badan rumaysan yihiin inuu ku noqonayo inuu tegi doono waddanka sacuudi carabiya laakiin hadda waxaa soo baxaya warar sheegaya in kooxda kubadda cagta ee liverpool ay doonayso xiddigan inay lacagta u kordhiso amaba ay eh, heshiis cusub eh, siiso ciyaaryahankan oo dhowr sano oo kale uu kooxda lasii joogi doono heshiiskiisuna waxuu ka egyahay eh, xilli ciyaareedkan markuu dhammaado maalin dhoweed ayuu eh, hadal qaraxa tuuray ciyaaryahanka uu leeyahay eh, kooxda ilaahay hadda Manj- eh, liverpool xiriirka eh, aan kula joogo inay ii kordhiso ma doonayso eh, taasi oo buuq badan u dhalisa laakiin hadda waxaa leeyahay ciyaaryahanka waxaa laga yaabaa in kooxda eh, lasii joogi doono oo ay laba sano oo kale ka saxiixi doonto sidoo kale ciyaaryahanka da-da yar ee u ciyaara xulka qaranka jarmalka ee kooxda kubadda cagta ee bayer liverkusen wiilka sida weyn loo hadalhayo ee nambarka tobanaad u qaataa kooxda ee bayer liverkusen la yidhaahdo florian verst ayaa dad badan waxa ay leeyihiin waxaa doondoonaya kooxa badan oo manchester city real madrid iyo barcelona ay ku jiraan laakiin kooxda kubadda cagta ee bayer liverpool san xiddigan ay ku dhaarato eehla ciyaareedkii hore ee dhammaaday iyadoo kooxdaasi aan laga guulaysan horyaalka dalkaasi u qaaday in ay adkaan doonto in ay iibiso haddii ay iibinaysana boqolaal milyan oo dollar ayuu ku kici doonaa sadheer waayahay maxamud aad baad u mahadsantay adigaba waayahay dhegaystayaal intaasina waxaan nooga eeg barnaamijkii ciyaaraha ee idaacadda saakiya caalamka intayna dib u kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo aad iyo aad buu mahadsan yahay masaacadde oo ila falanqaynayay ciyaaraha caalamka halkaad weli nagala socotaanna waa v o a washington haatanna ku soo dhowaada dhinacii heesaha
garo jacaylkan adaahi geliye naftan ku gohobaysa haa ku gacansay garo jacaylkan adaahi geliye naftan ku gohobaysa haa ku gacansay nafsigu ma gaboobo markuu ku gahabaaye kaalay garabkayga gacan isi himaado nafsigu ma gaboobo markuu ku gahadaaye kaalay garabkayga gacan isi heeyo goortii aynu kulannay goobtaaska sheekada dheer sow ma garanaysid qosalka gabaxsiisay goortii aynu kulannay goobtaaska sheekada dheer sow ma garanaysid qosalka gabaxsiisay qiisihii galay amaa weli ma uu guurin goobtan imow heedhe hawsha ila giiji qiisihii galay maxaa weli ma uu guurin goobtan imow heedhe hawsha ila giiji garo jacaylka adaahi geliye naftan ku gohobaysa ha ku gacan sayrin garo jacaylkan wiilow adaahi geliye heedhe naftan ku gohobaysa ha ku gacan sayrin
waayahay heestaasi ayaannu idinkaga tegaynaa inta haddii la idhaahdo aynu maanta dib u kulmi doonno afarta galabnimo waa anigoo ah maxamed cabdi iyo dhammaan bahda v o edan la sidaas iyo subax wanaagsan
garbaanu leeyahay hayga yaragaabi libin intahan gaadhin guusha inaan gaadho garbaanu leeyahay hayga yaragaabi libin intahan gaadhin garo jacaylkan adaa igeliye naftan ku gohobaysa haa ku gacansay garo jacaylka adaa igeliye naftan ku gohobaysa